back. Listen for beats. VOA1, the hits.
halkani waa washington la-anta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin arbaca ah bisha maarso ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka waa lix afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee v o e da waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee maanta waxaa ka mid ah boosaaso oo martigelinaysa bandhig buugeed ay ka qaybgalayaan dhallinyaro fara badan oo buugaagta ah ayagu markaasi qoray
bandhiga bari buugfer waa markii ugu horreysay oo magaalada laga qabto bandhig buugeed noocaan ah marka bandhigaasaa siyaabo kala duwan looga soo qayb galay dad buu ku soo bandhigaya iyo dad marti ah oo maaragtay barnaamijyo kala duwan ee kaga qayb qaadanayaba adu waxaa ka mid ahay dhallinyarada halkan kusoo bandhigay bugaagta
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan natiijadii doorashadii isreebreebka ee xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga ee suber tuusdayda loo yaqaana ee shalay iyo xalayto ka dhacday maraykanka cayaarihii iyo heesihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan inta aynu ku guda jirno barnaamijkeennan balse marka hore waxaasoo dhan waxaa kasoo hormaraya warkii dunida maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta dil toogasho ah waxa ay ku xukuntay siid cali macalin daa'uud oo ay ku eedeysnaa markaasi dilka xaaskiisa oo xaamilo ahayd oo uu ku gubay gurigeeda go'aanka maxkamadda oo si weyn loo wada sugayay toddobaadyo ayaa waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda waxa uuna sheegay in maxkamaddu ay ku heshay cadeymo ku filan oo ay xukunkaasi ku gaartay sayid cali macalin daa'uud ayaa horay u gubay xaaskiisa waxaana weli ay ku jirtaa meydkeeda farintijeerka marxuumadda oo ilaa iyo haatan aan la aasin kadib markii aabbaheed uu diiday in la aaso ilaa iyo gabadhiisa ay ka helayso cadaalad maxkamadda ayaa horay waxaa laba fadhi oo lagu dhagaysanayay dacwaddaasi oo si toos ah loo baahinayay telefishinada ku yaala soomaaliya si weyn looga daawaday ayada oo ay la dhegaystay waa markhaatiyaal iyo qareennada labada dhinacba maxkamadda gobolka banaadir ayaa sheegtay in sayid cali uu u furan yahay inuu qaato raacfaan xukunkan taasi oo haddii uu sameeyo keenaysa in fulinta xukunkan dibidhac uu ku yimaado madaxweynaha dalka maraykanka jo biden iyo madaxweynihii hore ee dalka maraykanka horey usoo xukumi jiray donald trump ayaa kusii dhowaanaya iyagu natiijooyin isku mida oo tilmaamaya doorashadii madaxtinimo ee markii la gaara xilligeeda kadib markii ay is-argoodii ugu horreeyey doorashadii dhacday ee isreebreebka ahayd ee xalay waxaana ay tani sidoo kaleeto doorashadii talaadadii oo loo yaqaana suber tuusdayda uu mid walbaba ku guuleystay ku dhowaad dhammaan codaynta musharaxa xisbigiisa madaxtinimo biden ayaa ku guuleystay dhammaan shan iyo tobanka gobol ee lagu qabtay doorashada isreebreebka ah iyo kuwii qabtay iyo cadayntii ergadii waxaana codayntii ergada aan iraahdee waxaana gobolkaasi goboladaasi ka mid ah ay ka dhacday doorashada isreebreebka virginia texas minnesota iyo colorado waxaana waayey waxa uu waayey codayntii ergada ee lagu qabtay american samoa trump ayaa isna waxa uu helay afar iyo toban ka mida shan iyo tobankaasi gobol oo ay ku jirto utah oo goordhow natiijadeeda lagu dhawaaqay safiirkii hore maraykanka u fadhiiday qaramada midoobey niki heley oo iyadana musharax ah lana tartamaysa trump gudaha xisbiga ayaa doorashadii talaadadii waxa ay ku guuleysatay gobolka fairmond in ay hesho guushaasi ay heley waxay u ahayd tii labaad oo keli ah kadib markii axaddii ay ku guuleysatay codayntii magaaladan washington d c warkii dunidana waa naga intaa aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen malaayiin ka mida shacabka maraykanka oo ku kala nool lix iyo toban gobol iyo jasiiradda american samoa ayaa waxa uu hoos tagta maraykanka ay codkooda dhiibteen doorashadii isreebreebka ahayd taasi oo dadweyne aad u fara badan isu diiwaangeliyeen xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayna dooranayaan musharaxa xisbigooda ku matali doona doorashada madaxtinimo ee dhacaysa bisha noofembar ee sanadkan madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump iyo madaxweynaha haatan talada haya jo biden ayaa waxa ay guulo waaweyn ka soo hoyeen doorashadii talaadadii labada dhinacba haddaba warbixin ku saabsan amuurtan waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o e da ismaaciil xuseen farjar doorashooyinka isreebreebka ee shalay ka dhacay maraykanku ma ahayn kuwo u xamaasad badan sidii ay ahaan jireen afar sano ka hor waxaana sabab oo ah iyada oo marka horeba la saadaalin karayey musharaxa ugu cadcad xisbi walba xisbiga jamhuuriga waxa ilaa haatan calanka u sida madaxweynihii hore donald trump inkastoo ay la tartamayso danjirihii hore ee maraykanka u fadhiday qaramada midoobay nikki heley haddana xalay guulo badan kama soo hoynin doorashadii dhacday dhinaca xisbiga dimuqraadigana waxa u tartamaya hal musharax oo keliya waana madaxweynaha kursiga ku fadhiya ee jo biden salaasadii shalay ayaa caadiyan loogu yeedhaa suber tuesday taas oo ka dhigan in ay tahay maalinta ugu muhiimsan ee doorashooyinka isreebreebka maadaama oo ay miiska yaalliin ergada ugu badan ee shirweynayaasha xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ku dooran doona musharaxiinta madaxtinimo ee xisbigooda uga qaybgelaya doorashada guud ee dhacaysa bisha noofembar ee soo socota musharaxiinta tartamaya ayaa mid waliba doonaya in uu xisbigiisa ka helo ergo ku filan si loogu caleemo saaro musharaxa rasmiga ah ee xisbigaas ku matelaya doorashada madax faarax maxamuud oo ah aqoon-yahan ku xeel dheer arrimaha maraykanka kana mid ahaa dadkii shalay codkooda dhiibtay doorashadii dhacday ayaa sawir inaga siinaya sida doorashadu u dhacday lix iyo tobanka state ayaa mid waliba waxaa laga filayaa guddiyada ama waxa halkan looga yaqaano delegations inta cod ay u bixinayaan delegations waxa weeye siday u shaqayso guddiyadaas xisbi waliba uu samaystay ayaa go-aan gaadhaya marka loo eego codaynta dadku meesha u socoto ay u badan tahay tusaale haddaynu soo qaadano super tuesdayda ama maalinta tan lix iyo tobanka gobol ay codaynayeen tirada dimuqraadiga ah ee guddigiisu ama delegateskiisu ay ka koobnaayeen marka laysku daro inay ahayd kun iyo afar boqol iyo koob iyo labaatan xisbiga haddii aynu eegno isagana jamhuuriga doorashada tan super tuesdayda ama maalintan salaasada ah ee lix iyo tobanka gobol loo codaynayey waxay guddigiisu ama delegateskiisu ay ka koobnaayeen siddeed boqol iyo afar iyo toddobaatan tirada guud ee delegateska xisbiguna waxa weeye laba kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo labaatan macnaheeduna waxa weeye in madaxweynaha xisbiga jamhuurigu si loogu magacaabo ama loogu caleemo saaro inuu madaxweynaha doorashada ugu dambeysa u ordo uu helo kun iyo laba boqol iyo shan iyo toban cod inkasta oo uu biden yahay musharaxa keliya ee ka dhex tartamayay xisbiga dimuqraadiga ayaa haddana waxaa jiray dad badan oo aragti ahaan aan ku qanacsanayn siyaasadaha madaxweynaha waxaana jiray tiro ka mid a codbixiyaashii ka qaybgalay doorashadii shalay dhacday kuwaas oo codkooda kala leexday biden taas beddelkeedana u codeeyey inay yihiin codbixiyaal aan weli go'aansan halka ay u codaynayaan ama uncommitted voters haddaba waxaa runtii in aynu duba xasuusanno oo xiise badan abuuray gobolka michigan oo ay ku badan yihiin dadka muslimiinta ah waxaa lagu qiyaasaa dadka halkaa deeqan in ka badan ilaa laba boqol iyo koob iyo afartan kun in ka badan oo muslimiina ayay stateka la yidhahdaa way degan tahay sida lagu qiyaasay dadkii stateka ama gobolka deganaa michigan beryaha kan waxay wadeen ololo ah inaan dimuqraadiga inkastooy markii hore u voodi jireen ama u codayn jireen in ay markan codkooda ka hakiyaan oo ka haystaan taasoo lagu codaynayo stateka ogolaaday wax la yidhaahdo uncommitted oo ah waa cod go'aan la'aana aan codkii isaga laga hojinayo ama laga joojinayo aan la siinayn dhinaca republicanka waa ka jirtay laakiin hadda doorashadii dimuqraadiga ee ka dhacday ka dhacday michigan waxaa soo baxday in ka badan boqol kun qof ay codkoodii ka hakiyeen meelaha iyagana laga filayo in codkooda la hakiyo oo dad badan oo muslimiini degan yihiin waxaa ka mid ah gobolka minnesota oo isaguna ogol dad baa waxay isweydiinayaan haddii qofku uusanba madaxweynuhu u codaynayn ama republicanka u codaynayn muxuu iska lugoynayaa meesha tegaya runaantii waa inay dadku fahmaan tan waxay muujinaysaa oo cashar lagu siinayaa sababtoo ah arintii arrinta gaasa madaxweyne biden diiday in dagaalka iyo dadka la gumaadayo la joojiyo ayaa waxaa lagu tusayaa cashar in doorashada weyn ee soo socota inta cod ee uncommitted ah ee joojisay codkooda inay sidoo kale yeeli doonaan marka tan iyaga ayay waxay siinaysaa xisbiyada in intaasoo qof oo codkoodii joojisay ay khatar ku gelinaysa inaan la dooran kasaku doorashada isreebreebka sidoo kale waxaa doorashadii shalay dhacday ku dhex jiray doorashooyin gaar ah kuwaas oo qaarkood lagu buuxinayay kuraasta bannaanaata
ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintaasi diyaariyeyna lana socodsiinaya halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington markanna heesihii dabacsanaa
samadaa korkeediyo sudhan ogaadaydo saymaan ku beegnahay waa laysitaiyo dawanbaysan qadhayiyo samadaa korkeediyo sudhan ogaadaydo saymaan ku beegnahay saatiyaco dambay saatiyaaqo dambay naftu igula socotaa e masamra masexda masuga masadsha masamra masexda masuga masadsha masadcaal gala iyo solkiyo barti sahayli mabega Thank you. inacaanu seexidcaa qaban waa sariirtaan saaraa korkeede saddex jeer ayaan halay hurdadii kaansalelo inacaanu seexidcaa qaban waa sariirtaan saaraa korkeede saakaan dusheedii soo jeed ku gaadhay saakaan dusheedii soo jeed ku gaadhay ma samra ma sexda ma suga ma sadsha ma samra ma sexda ma suga ma sadsha ma sadcaal gala iyo solkiyo abarti sahayli ma beega
codkaasi baxsanaa ee baha u naxariista xalima khaliif cumar mogool idaacaddeenna ayuu ka mid ahaa markana magaalada boosaaso waxaa magaalada boosaaso ka socda bandhigga buugeed ee loogu magacdaray bari buug feer haddaba dhallinyaro ka kala duwan oo kala duwan oo gobolada dalka ka tegay ayaa buugaagta ay qoreen waxay ku soo bandhigeen bandhigaasi wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha bandhigga buuggaasi
magaalada boosaaso maalintii labaad ayay ka soconaysaa bandhigga buugaagta dhalinyaro kala duwan oo hal abuurla ayaa kusoo bandhigay hal abuurkooda soo dhow walaal magacaaga waa dhowahay magacayga waa faadmo xubbi aye faadamo bal halkan waxaa u timi Een, halkan waxaa u imaaday waa bandhiga ee, bari book fair waa markii ugu horeysay oo magaalada laga qabto bandhig buugaag noocaan ah Een, marka bandhigaasaa si siyaabo kala duwan looga soo qayb galay Een, dad buu kusoo bandhigaya iyo dad marti ah oo maaragtay barnaamijyo kala duwan ay kaga qayb qaadanayaba adigu waxaa ka mid ahay dhallinyarada halkan ee kusoo bandhigay bugaagta laguna casimay maxaa kusoo bandhigta adiga oo hal abuurkaaga Een, anigu waxaan ka mid ahaa martida lagu casumay waxaana ku lahaa baanal ka hadlaya ubadka iyo akhriska laakiin buug kuma soo bandhigin ubadku waxay u baahan yihiin in akhriska lagu ababiyo laakiin ubadka ka hor dadka waaweyn baa u baahan in ay maaragta akhrisku wax sahlan ma ahan waa wax juhdi u baahan laakiin een, markii eh, qofku uu la qabsado oo la adabtigareeyo mirihiisu aad bay u fiican yihiin waana wax lagu raaxaysto lagu maaragtay maskaxdana aad u fura marka ubadkana muhiim bay u tahay in lagu barbaariyo Een, ubadku waa inuu helo waalid wax akhriya markaas buu wuxuu noqon karaa ubad wax akhriya bandhigii kugu horreeyaa kaga qayb gashaa Ee, boosaaso waa bandhigii ugu horeeyey laakiin bandhigyo kale waan ka qayb galay garowe book fair oo dhowr mar ah maxay ku kala duwanaayeen marka bandhiga maanta boosaaso iyo bandhigyadii horaa ka qayb geli jirtay waxay u kala duwanaayeen waa markii ugu horeysa oo magaaladeeda lagu soo- lagu qabto bandhig buugeed marka een, runtii waxay noo leedahay qiimo gaar ah ee, markii ugu horeysay Ee, insha allah waxaan rajeynaya inaysan noqon markii ugu dambeysay Eh, axmed ayaa halkan ila jooga ee kasma bukis Eh, axmed soo dhow Ee, waa dhowaha yuusuf aad waa mahadsantaha Ee, niyow bandhiga kan ee, runtii waa markii koowaad oo guud ahaan gobolka bari uu ka dhacayo bandhig noocaana gaar ahaana magaalada boosaaso runtii waa riya muddo lagu taameeyey annaga kasmo ahaana inaan doorka weyn doorka ugu weyn ka qaadanayno macradka buwaagta ama bandhiga buwaagta ee ee bari aad baan ugu faraxsannahay runtii dee ahdaafta loo asaasana inaan barnaamijyadatan qayb ka noqono dhiraadhirintooda iyo soo jeedintooda iyo waa ku faraxsannahay sidoo kale waxa ee, yuusufo iyaduna waxa mataqaanaa ee, la ammaano ah in barnaamijkan guud ahaan ee, qabanqaabintiisa iyo maalgelintiisu ay intuba tahay mid maxalli ah oo dadka magaalada boosaaso hadday ganacsata yihiin hay-adaha maxalliga ee dalka iyo hay-adaha dowladda oo gaar ahaan dowladda hoose ee magaalada boosaaso barnaamijkan aad bay ugu hagarbaxday adu waxaa ka socotay eh, maktabadda kasma bukis bal igaga waran bandhigaaga bugaagta iyo sida bulshada ay u akhrisanayaan kaana- kaagana iibsanayaan annaga kasma ahaan buwaaga kala duwan oo xaglaha nolosha oo dhan kusa- khuseeya hadday dhaqaale tahay haddii diin tahay hadday taariikhda waddanka tahay haddii dowlad dhiska iyo dowlad wanaagga ay tahay haddii ay ay tahay een, ee, horumarinta ee, barbaarinta ciyaalka iyo ubadka iyo qoyska ku saabsan baan soo bandhignay runtii dee barnaamijku muddo bil ka badanna waxa weeye ogeysiintiisa miidiyuhu ku jiray saa darteed dad badan baa yimi shalay ee, maantana sidoo kale dad badan baa yimi Een, marka runtii een, qiimo dhimisna waan samaynay oo ka soo qaad buuggii ahaa labiyo toban doolar ka hor ee, bandhiga hadda waa siddeed doolar ama toddoba doolar saa darteed taas waxay dadku ku dhiiradeen marka inay ee, wax iibsadaan oo akhriyaan buwaagta waxaad iga warataa marka axmed ee dhalinyaro kale ayaa halkan joogta iyagana marka ee dhalinyarada magaalada boosaaso ee guud ahaan ee ka qayb gashay ee bandhiga bugaagtan oo markii ugu horreysay ah ma ku wacyigelsanayeen inay kasoo qayb galaan ee bandhiga bugan aad iyo aad aad iyo aad sababtaan ku leeyahay weeye muddo bil ah waxaan wadnay fariimo ee, dhallinyarada haldoorka oo dhan baa kulama qabanaysay in bandhigaas ee, weyn uu soo socdo ay markii ugu horreysa tahay oo runtii lasoo camiro shalay haddii aad ee, joogtay waad arkaysay howlka oo lix boqol oo qof ku dhawaad qaadahay wuu buuxsamay saacadii ugu horreeyey taas waxa sabab u ahayd wacyigelintii ka horreysay haddii aanan bil bar iyo bar ka hor sii sheegin ee, ama dhallinyarada qabanqaabinaysa aysan miidiya si fiican u gelin dadkaasi inay yimaadaan way adkaan lahayd waay bugaagta kusoo bandhigteen oo dadku ay aada u iibsanayeen maxaa ka mid ahaa Ee, runtii buwaagta ee, la xiriirta een, een, een, diinta kuwa la xiriira dhaqaalaha ee, kuwa la xiriira taariikhda waddanka oo dadka waxaad dareemaysaa maarata qof walba inuu ogaado sooyaalka soomaaliya dhalinyarada hadda kacaysa waxay ku- qof walba wuxuu- muranadan jira iyo waxyaabahan jira si qofku aaraa u helo buwaagta soo- een, een, een, een, sootilada waddanka ka warramaysa aada loo gadanayey Een, runtii kuwa ay u- waalidku waxay gadanayeen kuwa barbaarinta iyo caruurta iyo een, maarata dhaqankooda si loo toosi lahaa maadaama wax badan oo saameyn badan ee, oo horumarku leeyahay ay qoyskii iyo ubadkiiba ay- ay ay maarata ay ku yeesheen saa darteed buwaagta mawaadicdaas xalinaysa barbareemyadaas qoyska dadkuna aad bay u danaynaya kuwaas waaya bandhiga bugaagta ee siyaabo kala duwan haddaan uga hadalno ee, waa markii ugu horreysay oo magaalada lagu qabanayo haddana ee, ee, uma eka bandhig weyn oo ay kasoo qayb galeen ee, aqoon-yahano cilmi baarayaal marka maxaa is odhan kadhaa taasi inay baaqisay ee, dadkii aqoon-yahanka ahaa ee bugaagta kala duwanaa ee qori jiray cilmi baarasayaasha ka qayb geli jiray bandhigyada kale ee magaalooyinka dalka lagu qabtay niyow laba arrin baan dhihi karnaa waa mare barnaamijkan waa markii ugu horreysay saa darteed waxa weeye waa iska dareemaysaa khibradduna way yar tahay dhaqaaluhuna waa yaryahay markii qof la casumayana wuxuu u baahan yahay kharash badan saa darteed annaga waxaa noo soo baxday markaan aragnay in dhaqaalihii yar yahay markii ugu horreysana ay tahay xafladda ugu yar ee dhaqaalaha ugu yar uu ku bixi karo inaan qabanno dhallinyaradii barnaamijkii qabanqaabinaysay si aan maadaama aanu ballan qaadno inaan bandhigga qabanayno aysan taasi u beenoobin marka hadda waxaa noo dhacday bandhig la dhihi karo waa meel lexaad martida ka soo qayb qashana gudaha puntland bay ka wada yimaadeen mostly inkastoo dad bannaan ka yimi ay jiraan sidoo kale qodobka labaad oo sababena waxa weye ramadaan baa ku soo dhawaaday mar waxa weye marka maadaama ramadaan dhow yahay oo dadku inta badan ay safaran geli karin taasna sababbay u noqotay marka laakiin insha allah maadaama ay sanadka koowaad tahay shan iyo labaatanka lix iyo labaatanka waxaan jecelnahay in maaragtay uu adduunka xataa laga yimaado iskadaa somaaliya gudaheeda weli waxaanu ku guda jirnaa waraysyadii gaarka ahaa ee guud ahaan bandhigga bugaagta qayb ka mida shirkadaha ayaa qayb ka ahaa oo halkan kusoo bandhigayay ganacsigooda siciid magaca oo dhamaystir magacayga walaal siciid ibraahim ciise la yidhaahdaa waxaan ku matelaynay barnaamijkan waxaan kaga qayb qaadanaynay amal bangi ahaan waxaan ku ahayn shirkadii hirgeliyey lacagta sponsorka ku bixiyey inuu barnaamijkan qabsoomo iyadoo dhanka arrimaha horumarinta arrimaha bulshada ka fiirinaya si fiican buu u dhacay dad kala gaddoodsan aqoon-yahan qorayaal saxaafad iyo magaranaysa dad saameyn le baa isugu yimi si aad u wanaagsan buuna u dhacay faa'iidooyinka looga lahaana dad badan bug bay ka gateen waa laga gaaray marka waxaan leeyahay waa horumar wanaagsan oo lagu tallaabsaday waxaana dhiirigelina in la sii wado siciid waxaa ka mid tahay marka laga yimaado shirkadda aad ka socotid dhallinyarada aqoon-yahanka ee magaalada boosaaso maxaa laga faa'iiday ayaa is odhan kardhaa bandhigga bugaagtan oo markii ugu horreysay boosaaso lagu qabanayo
waxaan dhihi karaa kow waxaa laga faa'iiday waxaa la yidhaahdo in wax akhriska iyo bugaagtu ay leeyihiin wax xiise leh dhaqan ayaa dhaqan cusub ayaa ayaa rukunkiisa ka wada dhigay ama dhagax dhig loo sameeyey haddii ummadii ma garanaysa wax akhris si wax u akhriso marka horeeto waa in xaflada loo qabtaa kulma loo qabtaa laga hadlaa jawi loo abuuraa ma garanaysa waxaas inuu muhiim yahay lacag lagu bixiyaa marka waxaan leeyahay dhaqanka wax akhriska iyo qoraalka ayaa ayaa waxaa loo sameeyey dhagax dhig iyo rukun in loo loo taagay marka haddi wix ka dambeeyana dee way sii soconaysaa waana waxay noqonaysaa wax dad badan wada gaara laguna baraarugo dadkuna marba maalin qofba uu maalin bilaabo bay noqon doontaa insha allah
warbixintaasi waxaa boosaaso ka soo diray wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf markana dhinacii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha kooxaha kubadda cagta ee bayern munikh iyo b s g ayaa habeenkii xalay ahaa goor dambe xaqiijiyey usoo bixitaanka wareegga siddeedda ciyaaraha champions liaga kooxda kubadda cagta ee bayern munikh ayaa ku galgalatay kooxda kubadda cagta ee laatsi waxayna ku guulaysatay saddex gool iyo waxba kulan ka dhacay garoonka allianc arena ee ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee bayern munikh ciyaaryahan harri kane ayaa kooxda kubadda cagta ee bayern munikh saddexda gool laba ka mida u dhaliyey waxa uuna xaqiijiyey xilli ciyaareedkan inuu dhaliyo soddon iyo saddex gool ciyaaryahan harri kane ayaa uun xilli ciyaareedkan ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee bayer munikh inkastoo bayer munikh maalmahan ay guuldarrooyin la daalaadhacaysay horyaalka dalkeedana ay toban dhibcood ka hoosayso kooxda hogaaminaysa ee bayer liverkusen haddana xalay waxaa la arkayay tababarahooda shaqada ka tegay ee tomas tukhel oo faraxsan quslayana marka loo eego kulamadii la soo dhaafay inkastoo itaaba kooxda kubadda cagta ee bayer munikh ayaa wareegga siddeedda soo cagahidatay tababaraha kooxda kubadda cagta ee bayer munikh tomas tukhel ayaa caana ku ah hanashada koobka qaradda yurub ee champions liaga marka uu laylinayo koox awooddeedu aanay sidaasi ahayn xilli ciyaareedkaasi marka la eego waxaa la xasuustaa sidii kooxda kubadda cagta ee chelsea uu koobkaasi champions liaga ugu dhacday kooxda kubadda cagta ee b s gna waxay laba gooli hal ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee real associedad isugeyn labada lugood kooxda kubadda cagta ee b s g waxay ku soo gudubtay afar gool iyo hal ciyaaryahan kelian embabe ayaana labada gool ka dhaliyey kooxda kubadda cagta ee real sociedad xidigan la rumaysan yahay inuu ka tegayo kooxda kubadda cagta s g marka xilli ciyaareedkan uu dhammaado lana hadal hayay in uu heshiis hordhaca la gaaray kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa darbo ku kala gooyey shabaqii kooxda kubadda cagta ee real associedad ciyaaryahan kelian embabe inkastoo laysku dayey in lagu qanciyo inuu la sii joogo kooxda kubadda cagta ee b s g haddana waxa u muuqdaa xidig isagoo tiinaya kooxdiis waxaase dad badan iyo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee b s g ka dhul sugayaan inuu ugu yaraan ku sagootiyo kooxda inuu u qaado koobka kooxaha qaaradda yurub ee champions league oo haddii uu kooxda u keeno ay farxad u noqon doonto kulamada kale ee caawa dhacayana waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa soo dhoweynaysa kooxda r f c copenhagen oo lugtii hore ay saddex yaal kaga soo guulaystay real madridna waxay gurigeeda kula ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta r b leipzig oo hal gool iyo waxba ay lugtii hore kaga soo adkaatay natiijada caawa ayaa la ogaan doonaa cidda wareegga sideedda usoo gudi doonta xubinteena ciyaaruhu waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascaddo idilashada iyo nolol
markana dhinacii heesaha ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa maxamuud mascade iyo ciyaarihiina aad ayuu u mahadsan yahay
sida tahay shawaal galayey bishu shan iyo toban tahayey shaxisay adduunkey qorraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kumana maqaley wax shabbaha naftaadey sida tahay shawaal galayey bishu shan iyo toban tahayey shaxisay adduunkey qorraxdii shindhala tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqaley wax shabbaha naftaade sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay cishqibaa ishidaye ma ishaafinaysaa shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay cishqibaa ishidaye ma ishaafinaysaa shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney shacuurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta sharibaha salaxyo ada shicir ammaankaaye shaxda lagu cayaara sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney shacuurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta sharibaha salaxyo ada shicir ammaankaaye shaxda lagu cayaara sheeka iigu deqdey shafeecadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa sheeka iigu deqdey shafeecadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay cishqibaa ishidaye ma ishaafinaysaa shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay cishqibaa ishidaye ma ishaafinaysaa
codkaasi cabdulaahi nuur xalweyste iyo heeskaasi shamsoy adi daraadda ayaan gudahaan idaacaddii ku gebagabaynaynaa waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eedo idinle intaynu mar kale ismaqli doonna haatan isma dhaafno
sida faras shirabano laga furay shakaalkiiyo shakadkii ku xidhan yahay qofkaad seed ka qabata